يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati النisaa qaybtii waxaan kusii dhex jirnay dadka munaafiqiinta ah ee intay khiyaano sameeyaan dad beri ah ku tuhmo oo ku tuuro sidaas darteedna dadka beriga ah haddana nebiga intay u tageen qoomkiisii ay yidhaahdeen waxaan rabnaa saaxibkeen waa nin beriyahe inaad beri yeesho baan rabnaa dadka oo joogo dushooda inaad ku beri yeesho dadkaasaa laga hadlayey waxaan soo aragnay nebigoo lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam kitaabkan qur-aanka waxaan kuugu soo dejinnay xaq weeye isagoo xaq wataanu soo dejinnay inaad dadka ku kala saarto allah cilmiga oo ku baray inaad ku kala saarto marka qof maaragtay khaa'inana ha u doodin maxaa yeelay nimankan aad beri yeelayso oo haddana odhanayana beri yeel oo tucmat ibnu ubayriq iyo dadkiisa ihi waxa weeyaan waa khaa'iniin wey markaasaa nabiga la yidhi wastakfir illaha in allaha kafuurun raxiim weliba waxaa la yidhi dadka khaa'iniintaahi ha ka doodin arrintooda marna mujaadalaha u samayna hana u doodin maxaa yeele nebiga daahirka uu xukminaya calayhi salaatu wasalaam ilaa waxii uu kaga soo dego markaasaa xaalkoodii ilaahay ka warramaya yastakfuuna min annaasi kuwa munaafiqiinta ihi yastakfuuna way isqariyaan min annaasi dadka ayay iska qariyaan ayagoo ka xishoonayo kana baqayo dhib inuu xaggooda kaga yimaado iyo ceeb ayay dadka iska qariyaanoo afcaashooda xunxunkaahay samaynayaan uma muujiyaan dadka way iska qariyaan walaa yastakfuuna isma qariyaan min allaahi allah subxaanau wa tacaalaana iskama qariyaan oo allah waa mutalic waa u jeedaa marka ilaahay bay fisqigii iyo khiyaanadii iyo qabaa'ixii xunxunka ahaa ayay samaynayeen bay ula jahraan dadkana way iska qarinaayaan wahuwa walxaalu huwa allahna macahum ayaga la jirkooda uu yahay oo allah uu la jiro bicilmihi ayuuna kula jira allah subxaanau wa tacaala allahna wuu og yahay wuu ka warqabaa cilmibuuna u leeyahay maaragtay markay waxaa samaynayaan id waqtiguu ilaahay ogaansho badan yahay oo macooda yahay oo cilmi oo macooda kula yahay oo la jiraa yubayituuna ay dabarayaan ay dabarayaan ay maleegayaan maa shay ay dabarayaan laa yardaa allah uusan raadi ka ahayn oo min alqawli hadal ah yacni waktiga ay shay uusan rabbi raadi ka ahayn khiyaanada ay samaynayeen waktigaas uu rabbi la joogo cilmigiisana uu kula jiro ayaysan rabbigooda iska qarinaynin dadkana way ka dhuumanayaan markaasuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wa kaana allaahu alleh allah subxaana wa tacaala muxiitan allihii koobo weye bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan wax alla waxay falaan oy sameeyaan allah waa wuu koobay marka saas darteed mar hadduu u koobay fayujaaziihim calaa acmaalihim acmaashooda wuu ka abaalmarinay allah subxaana wa tacaala marka halkan waxa weeye yacni markii ay yacni maaragtay tucma uu ogaaday in nebiga warkii loo sheegay oo dircigiibuu xaday la yidhi oo markaa ninkaa yuhuudiga gurigiisa uu soo dhigay asaga iyo qoomkiisana habeennina ay kashadeen oo yidhaahdeen yacni maaragtay in asaga la baryeelo diriciina lagu nabto ninkaa yuhuudiga ama ninka ansaariga hadba riwaayaadka sida ay yidhaahdaan oo beriga ah gurigiisana lagu qariyey in nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl taasaa loo jeedaa marka allah wuxuu le yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala yani mualicuu noo yahay uuna arkaa in ilaahay subxaana wa tacaala dadku ay ka xishoodaan oy maaragtay iska ilaaliyaan ayaa la doonaya laakiin haddaan bani aadamka nahay bani aadamka iska ilaalina allah iskama ilaalino xumaanteenna inay dadku nagu ogaadaan oo aan la jaharno ma rabno laakiin allah subxaana wa tacaala waa ula jahraynaa uunan arkaya marka saas waxa weeye waa min sifaati lmunaafiqiin ayay ka mid tahay weyan tilmaamaha munaafiqiinta lagu yaqaano wey yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah wa huwa macahu allah isaga oo macooda ah yani waxaa loo jeedaa wa huwa macahum bilcilmi allah wuu la jiraa bilcilmi buu kula jiraa lanna maciyada hadda ka horna waan ka soo hadalnay labaa loo qaybiyaa maciyatu cilmin iyo maciyatu daatin hadda maciyadan la sheegayo oo allah maciyadiisa oo dadka uu la jiraahi waa bicilmihi wa huwa fawqa carshihi allahna carshigiisuu ka sarreeyaa addoommadiisana cilmigiisabaa koobay meel kastoo ay joogaan cilmigiisuu kaga warqabaa weeyaan wa huwa macahum walidalika ayuu jamaaludiin alqaasim wuxuu leeyahay wa huwa macahum wa huwa caalimun bihim muطalicun calayhim laa yakfaa calayhi khaafin min sirihim yacni allah waa alla muطalica oo caalim ah oo ogoo taalacanayo oo wax ka qarsoono sirtooda aynan jirin sidoo kaleeto mushik naasir asicdi markuu fasirayo wuxuu leeyahay wa huwa macahum bilcilmi fii jamiici axwaalihim axwaashooda dhammaanteed allah cilmigiisa ayuu kula jiraa allah cilmigiisa ayuu kula jiraa weeyaan wuu og yahay xaaladahoodao dhan waa ka warqabaa wey id yubayituuna marka ay dabbarayaan atabyiitu horey waan usoo marnay waxaa la yidhaahdaa tadbiiru lficli layla habeenkii oo ficilka la sameeyo ficilka falka habeenkii la sameeyo ayaa la yidhaahdaa walidaalika waxaa tabyiit loogu magacaabay waxaa la yidhaahdaa yani sida haalibka ra'yiga iyo mashhuurada iyo marka laisku keenayo arrin la maleegayo habeen bay dadku sameeyaan habeennimay sameeyaan marka ficilkii oo habeennimo la sameeyey baa loo jeedaa id waqti yubayituuna ay dabarayeen maa shay laa yardaa allah uunan raadi ka ahayno min alqowli hadalkaa oo markay doonayeen inay cid beri ah ay dusha uga tuuraan saaxibkoodii khaainkana ay beri yeelaan ay doonayeen weeyaan walidaalika culammada waxay ku sheegaan tabyiidkan hadda oo allah uu leeyahay maa laa yardaa min alqowlida waxaa la yidhaahdaa wa alkadibu wa ramyu lbarii'i wa shahaadatu zuur intaas iskugu jira yacni been ay sameeyeen qof beri ahoo ay masaqideen ay ku tuureen shahaado zuur ay markhaati kaceen oo nebiga inta u tageen ay markhaati beena ka kaceen intaba way kulminaysaa weeyaan wa kaana allaahu alleh muxiitan allihii kooba weeye bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan allah cilmi buu ku koobay sidaa darteed waa wuu abaal marinayaa maarata waxa ay sameeyeen buu rabbi ka abaal marinaya marka waa nooc tahdiidka ka mida hadalka jumladan lagu khatimay allah waa idin og yahay camalkiinana wuu koobay wuuna idinku xisaabin abaalkeedu idin siinayaa weya haa antum haaulaai jaadaltum canhum fi lxayaati dunya haa antum idinka haaulaai yaa haaulaai kuwanow yani munaafiqiintii baa lala hadlaya kuwii ninka saariqa difaacayay oo nebiga inta uu tegay yidhi ninkaa waa beri waxbana laguma leh dadka hortooda ku beriyeen ayaa loo jeeda haa antum idinka haaulaai yaa haaulaai kuwanow jaadaltum waa doodeen canhum munaafiqiintii oo khaa'imiinta ahayd baad xaggooda ka doodeen fi lxayaati dunya adduunka dhexdiisaad inaad difaacdaan isku daydeen ood u doodeen faman kumaa qofkeebaa yujaadilu allaha allaah la doodayo canhum ayaga xaggooda munaafiqiinta yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha adduunka waad ka doodeen laakiin qiyaamo yaa ilaahay la doodi doono maxaa yeele rabbi waa og yahay yacni maaragtay abaalkoodana wuu marinayaa yacni sidaa darteed cidda berri wakiil noqon doonto oo difaaci doonta waa kuma buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala faman kuma qofkeebaa yujaadilu llaha alla la doodayo canhum munaafiqiinta shacnigooda kala doodaya xaalkooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha markuu rabbi cadaabkiisa ku qabto yay tahay cidda u doodayso allah kala doodi doonto oo odhan doonto dadkan waa beri bay ahay am amase man waa kuma qofkeebaa yakuunu ahaanayo wakiilan ay muxaamiyan waxaafidan mid muxaami ahoo ayaga u doodo oo difaaco oo xifdiyo macnaha waxa weye almuxaami waxaa loo jeedaa waa qofka qofka wakiilka uu ahoo yani difaaco ama looyarka la yidhaahdo ama abukaataha la yidhaahdo waa qofkaasi weeyaan yuu yahay qofka berrinta u doodi doono wakiilka ah oo ilaahay xaggiisa uga doodi doono yaa wakiil u noqonayo ma jiro weeyaan marka alwakiil xagga asalka waxaa lagu yidhaahdaa alqaa'imu bitadbiiri اlamri qofka dadka arrinkooda maamulkiisa u istaago iyo difaacoodii waxa lamidka ah ayaa la yidhaahdaa kaasaa wakiilka loo jeedaa marka waxa weeye man aladii yaquumu biamrihim yaa arrinkooda u istaagayo oo u doodayo oo maaragta difaacayo maalinta qiyaamaha alla ka difaaci doono ma jiro weeyaan yacni cid difaacaysahi ma jiro istifhaamku waa istifhaam inkaari weeyaan waa istifhaam inkaariya cid difaacayso rabbi wakiil uga noqon kartahay maalinta qiyaamaha lama hayo waa taa weeyaan marka adduunka haddaad doonto saa doontaan u difaaca laakiin aakhara markii la tagaa ma awoodi kartaan inaad difaacdaan sababta allah wuu og yahay dembigiisuuna ku qaadayaa waana u ciqaabayaa weeyaan marka waxay la mid tahay aayadda fii suurati nuur ku jirto allah qof walbaba xaqiisa oo siinayo yowmaidin yuwafiihim allahu diinahum alxaqa wayaclamuuna ana allaha huwa alxaqu lmubiin aayaddaasoo kale bay la mid tahay yacni maalintaas qiyaamaha allah wuxuu u oofinayaa u dhammaystirayaa abaalkoodii runta ahaa ayuu u dhammaystiraya waxay mutaysteen buu ilaahay siinaya weeyaan wuuna og yahay wayaclam way og yihiin allah subxaana watacaala cilmi bay u leeyihiin inuu alla xaqoo jiro uu yahay inay og yihiin weeyaan waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu uma yastakfir illah yajid illaha gafuuran raxiima waman yacmal qofkii sameeyo camal falo suu'an xumi camal falo wax xun sameeyo yacni shay qabiixa qofka sameeyo marka waxay leeyihiin suu'an marka la yidhaha man yacmal suu'an waa xumida oo aan qofka ku ekayne tallaabayso dadka la gaarayso weeyaan suuda taasaa loo jeeda yacni waman yacmal suu'an ay qabiixan mutacadiyan xumaan uu sameeyey laakiin xumaanta asaga kuma eka dad kaleu gaarsiinaya dad kaleba xumaantii kusii samaynaya aw amase yadlim nafsahu naftiisa dulmiyo marka aw yadlim nafsahuna waa macsi ou sameeyey iyo dembi oo laa yatacaddaa ilaa hayrihi cid kale u tallaabi mayse asagay ku eg tahay taasaa loo jeeda labada macno labadooda saasay u kala qaadaan mufasiriintu weya waman yacmal suu'an xumi qofka sameeyo oo shay camal xumaan uu sameeyey xumidaa uu sameeyeyna keligii kuma ekaanine wuu tallaabo dad kale ayuu gaaray aw yadlim nafsahu ama naftiisuu dulmiyey asaga keliya buu dembigana ku egyahay macaasida cid kale uma uusan gudbinin qofka sidaa yeelo uma markii dunuubtaa ay ka dhacdo miduu asagu sameeyey iyo miduu inta sameeyey haddana dad kale u tallaabay u gudbay labadaasba asagoo isku darsaday uma intaa dabadeed yastakfir illaaha allah dambi dhaaf weydiisto markuu dunuubtaa galay yani naftiisii khaain buu ahaa waxbuu soo xaday uma dad maaragtay beri ah buu haddana khiyaamadiisii gaarsiiyey oo u gudbay oo yidhi maaragtay yani ayagaa khaa'imiina oo dad abriye ah yani usii gudbiyey isagoo sidaa sameeyey hadduu istikfaar la yimaado oo tawba saadiqa uu la yimaadaa yajid illaaha allah ayuu helayaa afuuran isagoo alla mid dembi dhaaf badan raxiiman naxariista ayuu helayaa weyaan marka aayaddan waxay tusinaysaa waxaa la yidhaahdaa cafwiga ilaahay subxaana wa tacaala iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa ayay tusinaysaa weeyaan maxaa yeele qofkii asagana inta dulmi naftiisa ku sameeyey haddana dad kala dulmiyey hadduu istikfaar la yimaado tawba la yimaado inuu ilaahay cafinayo subxaana wa tacaala hadduu tawba saadiqa la yimaado inuu cafinayo ayay aayaddani tusinaysaa walidaalika ayaa ibnu jariir atabari raximah allahu wuxuu ka yani ka soo guurinaya aar cabdulahi bn cabaas hadal uu yidhi yani maaragtay radia allahu canhuma wuxuu leeyahy cabdulahi bn cabaas aayaddaa markuu fasirayo أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته الله وحو الرمي أدومديس أو شيغي دلقات كيسا عفنتيسا يعني ما ركتي وناكيسا نحريس كيسا واسع نمديدا dambidhaafkiisa oo addoommadiisa u dembi dhaafaya ayuu allah ogeysiiyey intaasuu tusinayaa buu yidhi markaasuu yidhi faman adnaba demban sagiiran kaana aw kabiira qofka dembi sameeyo dembigaa mid yar ha noqde ama mid weyn ha noqdee uma yastakfir illaha yajid illaha kafuuran raxiiman markaana istikfaar la yimaado tawbo ilaahay ula yimaado wuxuu helayaa allah subxaana wa tacaala inuu u dembi dhaafayo u naxariisanayo ayuu helayaa buu yidhi markaasuu yidhi walow kaanat dunuubuhu acdama min asamaawaati waalardi waaljibaal dunuubta uu ka tooba keenayahay haba ka weynaata hadday doonto samaawaadka iyo ardada iyo buurahaba dembigiisu ha ka weynaadee hadduu toobo keeno tawba saadiqa la yimaado istikfaar la yimaado allah subxaanahu watacaala waa uu cafinaya weyaan marka sidaas buu xilmiga ilaahay iyo dulqaadkiisa ayay tusinaysaa sidaa darteed qofka muslimkaa mar kasta ay gaf ka dhacaba inuu ilaahay u noqdo baa la doonaya weyaan waman yacmal qofkii sameeya suu'an xumi sameeyo oo ficil gudbayo oo dad kale yani dulmi ku sameeyo aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulmiyo oo macaasi asaga ku akriya la yimaado uma markuu macaasidaa la yimaado yastakfir illaaha ilaahay dembidhaaf weydiisto yajid illaha ilaahay buu helayaa afuuran alla dhaafid badan inuu yahay raxiiman naxariisto inuu yahay ayuu helaya weyaan allahba u dembi dhaafayo u naxariisanaya weyaan marka dembigiisa wuxuu doonaba ha noqdo ilahay waa u daynaya waman yaksib iman fainamaa yaksibuhu calaa nafsihi waman yaksib qofkii kasbado oo shaqaysto iman dembi qofka shaqaystaa oo dembi la yimaado macaasi la yimaadaa ama ha weynaato ama ha yaraatee fainamaa yagsibuhu qofkaasi wuu kasbaday oo dembigaas caaqibadiisa iyo xumidiisu calaa nafsihi naftiisa korkeeda ayuu u kasbaday weyaan yacni dembigaas cuquubada ka imaanaysahay asaga unbay dhibi qof kaleeto oo darar uu gaarsiinayo ama uu ku dhibayo lama arka weeyaan fainamaa yagsibuhu calaa nafsihi wa kaana allahu alla subxaanahu watacaala caliiman allihii cilmi labuu ahaaday oo shay walba kulligii cilmi ku lahoo og ayuu ahaa xakiiman haddana xikmo lahoo wuxuu jidaynaya xikmo u leh weeyaan aayaddanna allah subxaana wa tacaala wuxuu noogu sheegi qofka dembigaad adiga samayso waxa ka imaanayo oo maaragtay cuquubo ah inay adiga keliya kugu gooni tahay laakiin aan cid kale loo raacanaynin waana sida diintu ay qabta wey walaa taziru waasiratun wisra ukhra naf naf kaleeta dembigeed xambaari kartahay ma jiro qof walbaba waxaa la yidhaahdaa altabaciya alfardiya wixii aad samayso adaa laguu raacanay wixii aad la timaado fardi ahaantaada baa laguu raacanay weeyaan marka qofka dembi sameeyo waman yaksib iman min alaafaami yacni qofka dembaabo oo dembi sameeya wuxuu doona ha noqdo fainamaa yaksibuhu wuu un kasbaday oo keliya calaa nafsihi yacni waxaa loo jeedaa ay caaqibatuhu caa'idatun calayhi waxa ka imaanaayo yani caaqibadiisa iyo ciribtiisa iyo dembiga waxa ka ratibmayaayo waxa weeye wuxuu ku noqonaya naftiisa ayuu ku noqonaya weeyaan caa'idun calayhi asagoo ku laabanaya walidaalika culammadu waxay yidhahdeen alkasab markay ka hadlayaan waman yaksib iman buu ilaha yidhi kasabka xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa bay leeyihiin maa yajuru bihi linsaanu ilaa nafsihi nafca aw yadfacu bihi darara yani waxa insaanka yani uu naftiisa ugu soo jiido nafci waa kasab baa la yidhahdaa wanaag buu shaqaystay khayr buu samaystay nafci buu naftiisa usoo jiiday ama wuxuu naftiisa maaragtay ka difaaco oo darar ah dhibaatada uu naftiisa ka difaacana waa kasab baa la yidhaahdaa marka kan wuxuu u kasbay naftiisa inuu halaagaba usoo kasbay leanna isagaa ficilkan sameeyey inuu naftiisa halaaga ayuu u kasbay weyaan saa kasabkaasuu la yimid waman yaksib qofkii kasbada itman dembi kasbadaa fainamaa yaksibuhu waa un ou kasbaday oo dembiga cuquubadiisa kasabkaasi yani natiijadiisu calaa nafsihi naftiisa dusheeda ayuu u kasbaday weyaan marka naftiisa weeye cid kaleeto u gudbayo lama arka weya wa kaana allahu caliima allah alla cilmila buu ahaaday oo yani shay kasta cilmi u leh xakiiman xikmo leh marka arrinkan oo in qofka wixii uu sameeyo waxa isaga uu sameeyo in loo raacdo ihi wuxuu ku sugnaaday min cilmihi wa xikmatihi subxaanahu wa tacaala cadligiisa iyo cilmigiisa iyo xikmadiisa ayay ku ahaatay dembigaad adiga samayso in adiga lagugula xisaabtamo waxaanad samaynin inaan dusha lagaa saarin waa taas weeyaan waman yaksib khatii'atan aw iman uma yarmi bihi bari'a faqad ixtamala buhtaanan wa iman mubiina waman yaksib qofkii kasbado oo shaqaysto khatii'atan gaf qofka shaqaysta shay gafa buu khatii'a ayuu la yimid gaf buu sameeyey aw amase isman dembi buu la yimid shay dembi ah ayuu sameeyey oo kasbaday uma markuu khatiicadii ama dembigii ou sameeyey ayuu yarmi dembigii iyo khatiicadii gafkii ou sameeye buu ganay bihi ismiga iyo khatiicadaasi ayuu barii'an qof beriya ku ganay uma markaa kabacdina yarmi gano bihi dembigaa iyo gafkaa uu sameeyey berii'an qof beri ahoo aanan waxaanan la imaanin oo dusha ka saaraay qofka sidaa yeelo faqad ixtamala qofkaasi wuxuu xambaaray buhtaanan masabidaad ayuu xambaaray buhtaan ayuu qaatay oo dusha saartay iyo wa isman dembi oo mubiinan dembinimadiisu ay cad tahay ayuu qofkaasi dusha saartay weyaan maxaa yeelay dad abriye ah oo wax ay og yihiin la arag ayuu dusha ka saaray marka qofkaas xataa qof gaalaba ha dulmiyo isagoo muslima hadduu dusha ka saaro qof barii ah gaalba ha noqdo iska daa inuu muslim yahay hadduu gaal noqdo oo aad wuxuusan qabin aad dusha ka saartahay qofka saa sameeya faqad ixtamala buhtaanan wa iman mubiina dembi weyn iyo maaragtay buhtaan oo masabidaad ah ayuu dusha saartay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka qofka waa gaal weyn waa yuhuud weyn waa nasraani wey waa watani wey wixii xunoo dhan asaga xaggiisa ha loo leexiyo diinta islaamku ma qabto cadaaladay u baahanta diinuulcadli wa waa diin cadaalad ilaahay subxaana wa tacaala alla caadila uu soo dejiyey weeyaan sidaas darteed baa ninkii munaafiqa ahaa markuu yuhuudiga dusha ka saaray baa allah wuxuu ka dhigayaa beri inuu yahay qofkaasi kana inuu daalim iyo buutaan uu la yimid ayuu rabbi suuraynayaa weyan marka khatiicada iyo ismiga waman yaksib khatiicatan ow isma culammada way kala qaadaan ibnu jariir itabari oo kale wuxuu leeyahay khatiicada waxaa la yidhahdaa buu leeyahay ina alkhatiicata takuunu can camdin wa can gayri camdin khatiica marka la yidhaha gaf weeye gafkaasi ulakacna waa loo samayn karaa oo way u imaan kartaa qasad iyo maaragtay kasbaa u samayn kartaa yacni maaragtay qasad la'aanna waad u samayn kartaa adoonan u kasinna way kaa dhici kartaa wixii adiga gaf ah oo kaa dhaco ama ulakac ha kaaga dhaco ama yaadan u kasinay ha kaa dhacee khatiica baa la yidhaahdaa buu leeyahay markaasuu yidhi waliimu laa yakuunu ila can camdin ismiga laakiin waa ulakacu buu noqdaa buu leeyahay wax kale ma noqonayo saasay maaragtay uu ku kala farqinayaa ibnu jariir atabari raximahullah labadooda wixii qasad yani ismiga waa waxaad u qasaday oo kas u samaysay wey sida ninka intaad maaragtay cabuurbireedka intuu qaaday nin beri ah gurigiisii dhigay waa ulakac buu u sameeyey maaragtay xoolo qof leeyahay qofka soo xaday kasbu u sameeyey kaasoo kale itmi baa la yidhahdaa buu oranaya culimmada qaar waxay leeyihiin labadooda alkhafii'atu walitm waa bimacnan waaxid waa hal macno keliya weeyaan walaakin walaakinahu kurira litakiidi waxaa loo soo celceliyey xoojin la xoojinayo darteed ayaa loo celshaya alimu walkhaii'atu waa isku macno un baa loo jeedaa saasna way yidhaahdaan weyaan waman yagsib qofkii kasbado khafii'atan gaf qofka kasbadaa ama qasad ha u sameeyo ama yuusan u samaynin aw iman ama dembi kasbado oo ulakac u sameeyo qasad u sameeya uma markuu dembigaa sameeyo dabadeed yarmi gano bihi dembigii iyo khatii'adii barii'an qof beri ahoon waxaan waxba ka ogayn dusha ka saara oo ku tuuraay faqad ixtamala qofkaasi wuu saarsaday oo waa uu qaaday buhtaanan masabidaad buu qaaday iyo wa itman dembi oo mubiinan dembinimadiisu ay caddahay oo marka albuhtaan waxaa la yidhaahdaa waa ma'kuudun min albahti xagga luqada waxay dhahaan buhtaanka waxaa laga keenay min albahti baa laga keenay leeyihin oo waxaad yani waxaa la yidhahdaa bahtigana alkadibu cala albarii'i bima yan bima yanbahitu lahu wayataxayaru minhu yacni qof been qof barii'a lagu tuuro oo qofka berigaa wareeriso ou lawa- la wareero ayaa la yidhaahdaa waa masabidaad wey waxaadan qabin oo dusha lagaa saaro ayaa la yidhahdaa buhtaanka walidaalika waxay yidhaahdaan yani fulanun bahatahu bahata fulanan fulanun bahata fulana markaad tidhaahdo yani waxaa loo jeedaa waxay leeyihiin idaa qaala calayhi maa lam yaqul wuu masabitay wuxuusan odhan buu yidhi yani wuxuu yidhi wuxuusan isagu odhanin buu ku sheegay ayaa la yidhaahdaa idaa qaala idaa qaala calayhi maa lam yaqul wuxuusan odhan buu ku sheego hebel baa sidaa yidhi mana uusan odhan hebel baa waxaan sameeyey mana uusan samaynin marka buhtaanka ayaa maaragta waxay leeyihiin ismigaba asaga ka sii weyn waa masabid waa firyaa la yidhaahdaa been abuur wey waxaanan jirin oo qofka dusha laga saaro ayaa loo jeedaa weeyaan marka faqad ixtamala buhtaanan wa itman mubiina waa sida ninkaa ismunaafiqa ou ninka yuhuudiga ku sameeye oo kale waa buhtaan weeyaan ولولا فضل الله عليك ورحمته, ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أيها للحظ ليا وإلهي نحريس تأوسيي وأقليب الحسوسيني وحو رب ليه سبحانه وتعالى ولولا فضل الله الله ديراتسينتي سهدين جرين عليك أديك أو ديراتسي وفضل أو كسيي waraxmatuhu allah naxariistiisa oo calayka adiga uu ku naxariistay haddaynan jiri lahayn lahamat way hamin lahayd way u qasdi lahayd daa'ifatun koox oo minhum kuwaas qoomka ducmatu bnu ubayriq dadkiisa ka mid ah koox munaafiqiinta ka mid a waxay u qasdi lahaayeen an yudiluuka inay ku dhumiyaanoo xaqa ay kaa baadiyeeyaan wamaa yudiluuna ma baadiyaynayaan ilaa anfusahum naftooda mooye cid kalena ma baadiyayn karaan buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala cid kale oy baadiyayn karaan lama arko marka yani saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wamaa yudiluuna ma baadiyaynayaan ilaa anfusahum naftooda mooye wax kale ma baadiyayn karaan adiku ma baadiyayn karaan xaal rasuul baa tahay waxii baana kugu soo degay wamaa yaduruunaka ku dhibi maayaan min shayin waxba kuguma dhibi karaan shay ay kugu dhibi karaanna lama arko maxaa yeele rabbi baa ku xifdinaya subxaana wa tacaala waanzala allahu alla wuu dejiyey fadliguu rabbi siiye baa qayb ka mida la xusuusin waanzala allahu allah wuu dejiyey calayka dushaada wuxuu ku soo dejiyey nabi maxamedow alkitaaba kitaabka qur'aanka ahaa buu kugu soo dejiyey waalxikmata xikmadii oo sunnada nebiga loo jeedo ayuu allah ku siiye kugu soo dejiyey wacallamaka wuu ku baray allah subxaanahu wa tacaala haddaad tahay nebi maxamed wuxuu ku baray allah maa shay buu ku baray lam takun aadan ahayn taclamu mid og shay aad aadan aqoonin oodan hore cilmi u lahayn ayuu rabbi ku baray markuu nebi kaa dhigay oo kitaab uu kugu soo dejiyey wa kaana fadlullaahi allah dheeraadsiintiisa yacni calayka adiga uu ku dheeraad siiye wuxuu ahaaday cadiiman mid weyn fadligaasi mid aad iyo aad u weyn ayuu ahaaday wy dheeraad si weyn buu rabbi ku siiyey subxaana wa tacaala marka walowlaa fadlu llaahi alaykum waraxmatuhu calayka waraxmatuhu maxaa fadligaas iyo raxmadaas ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu siiyey maxaa loo jeedaa culammada laba macnoba way ku fasiraan macnaha koowaad waxa weeye almuraadu bihimaa annubuwata waalcismata allah nebinimow ku siiyey oo rasuul buu kaa dhigay nabiyun yatiihi lwaxyu min asamaa nebi oo waxyigu samada uga yimaado ayuu rabbi kaa yeelay uma waa ku dhowray wuu ku ilaaliyey cisma ayuu ku siiyey oo wax xunoo dhan buu rabbi kaa ilaaliye oo kaa dhowray macnahaas way ku fasiraan marka munaafiqiintu kuma dhumin karaan kuma baadiyeyn karaan xaqa kaama jeedin karaan maxaa yeel rabbi baa ku ilaalinaya ilaahay baa ku dhowroo cusmo ku siiyey macnahaas way ku fasiraan waxay kaloo culimmadu ku fasiraan yani in loo jeedo yani alfadlu waraxmatu fadlu llahi calayhi waraxmatih waxaa loo jeedaa fadlu llahi calayhi waraxmatuhu waxaa loo jeedaa bay leeyihiin tambiihuhu cala alxaqi fii qadiyati tucmata wa bashiir ibni ubayr yani waxay leeyihiin baraarujinta ilaahay uu xaqa ku baraarujiyey ayaa fadliga loo jeedaa oo sawaabka uu tusay maxaa yeelay munaafiqiinta waxay rabeen inay nebiga khaldaan calayhi salaatu wasalaam oo amarkiisa ay jeediyaan oo talbiis ku sameeyaan bay doonayeen oo dad barii ah oo aan waxba qabin in dembi dusha laga saaro munaafiq khaa'in ahna in la beri yeelo ayay doonayeen marka haddii arrinkaasi dhici lahaa oo sidaa ay u dhici lahayd simbirraxiyay noqon lahayd marka fadliga ilaahay subxaanau watacaala iyo raxmadiisa ayuu rabbi kugu baraarujiyey oo kuu soo waxyooday kaasaa lagugu ilaaliyo lagugu dhowray sidaa darteed munaafiqiinta dariiqa xaqa kaama dhumin karaan weyaan macnaha labadaasba mufasiriintu way ku sheegaan sababta waa tan aan soo marnay sababu nusuulkii in markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay nimankii u yimaadeen ay yidhaahdeen ninka tucmo la yidhaahdo waxba ma qabo oo waa beri wey xoolaha la xadayna maaragtay cabuurka la xaday cabuurka birta la xadayna waxa weeye ninka yuhuudiga ama ninka nasraaniga buu gurigiisa yaallaa raggii laga xaday qamiiska yacni oo qataadat ibnu nucmaan markuu nebiga u yimid hadalladii uu ku yidhi waatuu dagaalamay dad khayr lagu sheegay baad ku tuuntay sariqa iyo tuugo uu ku yidhi marka cismadaas ilaahay durbadii waxyigaanu soo dejiyey nabigeenana sidaasaa loo ilaaliyey salawaatu llahi wasalaamu calayh macnahaasaa loo jeedaa weya marka allah wuxuu leeyay walowlaa fadlu llaahi alla dheeraadsiintiisa calayka adiga uu ku dheeraad siiyo haddaysan jiri lahayn wy haddii lala'ya oysan jiri lahayn waraxmatuhu alla naxariistiisa oo kuu naxariistay oo xaqa uu kugu ilaaliyey oo maaragtay yani aysan jiri lahayn dhowrista uu ku dhowray cismada uu ku siiyey aynan jiri lahayn lahamat waxay ku hamin lahayd daa'ifatun koox oo minhum munaafiqiinta ka mida an yudiluuka inay adiga xaqa kaa dhumiyaan yacni an yulabbisuu calayka almra xataa tudaafica asaarix inay talbiis kugu sameeyaan oo amarkaada ay khaldaan ilaa markii nin saarika aad difaacdo ayay sidaasoo kale bay dooni lahayn wamaa yudiluuna ma dhumiyaan ilaa anfusahum naftooda mooye wax kaloo ay dhuminayaan lama arko yacni dalaalka ay adiga kula doonayaan yani waxa weeye yarjicu wabaalahu calayhim ayaga ayuu kusoo noqonaya cuquubadiisa ayadoo kusoo noqonaya ad waxba kuuma dhibi karaan wey wamaa yaduruunaka kumana dhibayaan min shayin waxba kuguma dhibi karaan marka wamaa yaduruuna min shayin min shay idaan jaari majruurkaas waxay leeyihin mufasiriintu waa fi maxali nasbin cala almasdariya ayuu yaallaa oo maalan waxa weeye wamaa yaduruunaka shayan min adarari yani shay oo dhib ahba kuma dhibi karaan adiga waxba kuma gaarsiin karaan waxay kugu dhibi karaan male maxaa yeelay ilaahay baa ku xifdinaayo oo caasim kuu ahoo ku dhowrayo waa taa wey ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas allah sidaas uli wallahu yacsimuka min annaas dadka ilaahay allah baa kaa ilaalinaya subxaana wa tacaala marka wamaa yaduruunaka min shayin wax oo dhib oh ay ku gaarsiin karaan lama arka buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waanzala allahu allah wuu dejiyey calayka adiga nebi maxamedow dushaada alkitaaba kitaabkii qur'aanku kugu soo dejiyey waalxikmata xikmadana sunnada nebiga lagu fasiraya calayhi salaatu wasalaam marka halkan waxa weeye waa imtinaan wey galladaysi waay nebiga la galladaysanayo xoojinta ilaahay oo ta'yiidiyo fii jamiici axwaalihi oo xoojinayo ayaa lagu galladaysanaya wey marka ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankaanu kugu soo dejiyey xikmadana waa uu ku siiyey oo maaragtay qur'aankii ah sidaas darteed falaa yaqdiruuna idlaalaka inay ku baadiyeeyaan marna ma awoodi karaan marna ma awoodi karaan hadday isku tagaan khalqigoo dhan kuma dhumin karaan weeyaan sababta qof uu maaragtay waxii ku soo degayo oo allah uu taswiibinayo cidna ma dhumin karayso weeyaan wacallamaka allah wuu ku baray nebi muxamedow maa shay buu ku baray lam takun aadan ahayn taclamu mid yaqiinay oo garanayay ayuu ku baray marka waxa uusan nebiga aqoonin oo la baray waa maxay culammada waxay leeyihin waxaa loo jeedaa waa min umuuri iddiini washaraa'ici diinkan arrimihiisa iyo sharcigaas ayuu ilaahay nebiyullaahi moxamed baray maxaa yeeley intaanan qur-aanka lagu soo dejinin ka hor nabigeenna ma usan aqoonin waxa diin iyo la yidhaahdo midna ma garanayn wuxuu ku ogaaday marka ilaahay waxii uu kusoo dejiyey buu xaqa ogaaday oo ilaahay tusay subxaana watacaala waa sida ilaahay allah uu ku leeyahay subxaana watacaala yani fii suurati shura uu rabbi ku leeyahay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan sidaas baanu maarata waxaan kuugu waxyoonnay qur'aankaanan kuugu soo waxyoonnay buu ilaahay leeyahay oo amarkeenna ka mid ah maxaa yeelay maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan iimaan iyo kitaab wax la yidhaahdo ma aadan garanaynin walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa yani marka nuur oo ciddaan doonna aan ku hanuuninno oo min cibaadina ka mida baan ka dhignay wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim marka nebigeenna ma uusan garanaynin waxa la yidhaahdo maaragtay yani alkitaab waliimaan qabla nuzuuli lwaxyi ama qabla irsaalihi intuusan rabbi ama intuusan rabbi u warramin uusan uusan waxyiga uusan siinin oo nebi aan laga dhigin maa huwa aliimaanu ma uusan garanaynin wamaa huwa alkitaabu wax la yidhahdo ma uusan garanayn waxayna lamid tahay aayadda fii suurati alqasas ku jirto kalena waa lamid wamaa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaabu ilaa raxmatan min rabbi falaa takuunanna dahiira lilkaafiriin yani saasuu rabbi leeyahy subxaana watacaala ma aadan rajaynin in qur'aan lagugu soo dejin doono nebi lagaa dhigi doono nebigeenna ma ogeyn cilmina uma lahayn laakiin ilaahay baa ka dhigay subxaana watacaala naxariistiisa ayuu ku siiyey weeyaan marka wacallamaka maa lam takun taclam waxaadan aqoonin buu ku baray oo diintaas ah weeyaan markuu nebiga iyo rasuulka kaa dhigay ayuu rabbi ku baray weeyaan wa kaana fadlullaahi alla dheeraadsiintiisa uu ku dheeraad siiya calayka adiga dushaada cadiiman mid weyn buu ahaaday waa arrin weyn fadliga ilaahay uu nebinimada uu siiyey waxyiga uu ku soo dejiyey kitaabka qur'aankaah uu siiyey rasuul uu ka dhigo dadka u soo diray waa fadli weyn weyn yacni fadligaasna runtii maarata waa nicmo aad iyo aad u weyn oo nicmo ka weyni aysan jirin weeyaan walidaalika culammada waxay yidhaahdaan waxay daliil u tahay aayaddani yacni maarata waxa weeye waa min acdam adalaa'ili calaa ana alcilma ashrafu alfadaa'ili waalmanaaqibi yacni inuu cilmigu yahay ashrafu alfadaa'il waxyaalaha fadligana kan ugu sharafta badan inuu cilmiga yahay maxaa yeele nebi maxamed nebinimada waa cilmi waa ilaahay uu siiyey taasaa lagu sharifay marka cilmiga wax ka sarreeya manqabo ka sarrayso iyo ammaan ka sarraysaa ma jirto weeyaan laa khayra fi katiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas laa khayra fi katiiri min najwaahum maadaama munaafiqiintii laga soo sheekeeyey inay habeenkii intay shireen id yubayituuna maa laa yarda min alqawli wuxuu ku yimid waa annajwa faq buu ku yimid faqaas baa marka laga hadlaya faqa waxa la yidhaahdo iyo shirka iyo tanaajiga gooni loo baxo dadku ay shiraan xukumkeeda buu rabbi noo sheegay subxaana watacaala laa khayra khayr ma ahaanin fii kaiirin in badan oo min najwaahum faqooda ka mid ah kuwa faqayo faqooda oy faqayaana shirayaan intooda badan wax khayrahoo ku sugan lama arka buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala wax khayroo ku jiran lama arko ilaa man amara bisadaqatin marka yacni kuwan keliya maaha aayadda munaafiqiinta ha ku soo degto laakiin aayaddu waa caam waa aayadda caamu cid alla ciddii faqdo oo aan waxaan khayr ahayn ku faqdaahi ayaa soo gelaysa weeyaan laa khayra fii kaiirin in badan oo min najwaahum faqooda ka mid yihiin wax khayroo dhexdiisa ku sugan lama arko markaasa waxaa laga soo reebay dhowr shay baa faqi laga reebay ilaa man axad mooye amara farayo amara faray oo dadka amray bisadaqatin sadaqa faray aw amase macruufin wanaag faray aw amase islaaxin wanaag sameeyey wanaajiyey islaax sameeyo bayna annaasi dadka dhexdooda islaax ka sameeyey saddexdaas wixii ah oo loo faqaahi ayagu khayr bay leeyihiin wixii saddexdaa ka soo harayna oo faq ahoo shar ah khayr ay leeyihiin lama arka buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waman yafcal qofkii sameeyo arrimaha la soo sheegayo faqa xunka yani faqa wanaagsan baan ujeedaa waman yafcal qofkii sameeyo almru bisadaqa almru bilmacruuf alislaaxu bayna annaas saddexdaas qofka sameeyo ibtiqaaa mardaati illaahi liajli ibtiqaaa mardaati illaah allah raadi ahaanshihiisa doonisteeda darteedna u sameeyaay oo maqsad kale aan ka lahayn ha lagaa sheego iyo riyaa iyo cujbo iyo wixii lamida kuma jirto ibtiqaaa mardaati illaahi alla ridihiisa dalabkeedii doonisteeda darteed u sameeyaa fa sawfa mar dambe kol dambe ayaa nu'tiihi qofkaa siinayna ajran ajri baanu siinayna ajriga oo cadiiman weyn ayuu allah leeyahay subxaana wa tacaala aayaddan sidaan soo sheegay waa aayad caama wey sida culammaduba ay yidhaahdaan yacni wuxuu leeyahay jamaaluddiin alqaasimi wa siyaaqu laayati وإن دل على مناجاة بعض قوم بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في المعنى عامة يعني تاسو ليه آيات سياق إذا يقابك أسعطا حبك تسو منافقين تي قاركود قار كلا أو يعني ذاتك نكي توقعها قوم كيسي أو شغي حبك تستي إلا أنها في المعنى عامة آيات وعام وليه معنى أهام وليه sidoo kale mujaahid wuxuu ka soo guurinaya alimaam albagawi fii tafsiirihi wuxuu leeyahay qaala mujaahidun alaayatu caamatun fii xaqi jamiici annaas aayaddu waa caam fii xaqi jamiici annaas dadka oo dhan ayay caam ku tahay ee nimanka munaafiqiinta wax ku gooniya ma aha marka allah wuxuu leeyahay dadka faqa ay faqaan shirarka ay shiraan wax khayrahoo dhexdooda ku sugan lama arko laa khayra fii kaiiri min najwa wax khayroo dhexdooda ku sugan lama arka dadku intooda badan faqa ay faqaan inteeda badan wax khayroo ku sugan ma laha lanna annajwa xagga markay culammadu fasirayaan najwa maxaa la yidhahdaa waxay yidhaahdaan waa assiru bayna alnayni aw aljamaca waa shay sir ahoo ka dhaxeeyo laba qofood ama dad badan ka dhaxeeya waxay siraysanayaanoo faqa goonida loo faqo ayaa la yidhaahdaa weeyaan walidaalika waxaad odhanaysaa naajaytu fulaanan idaa khallastahu wa afradtah hebel baan la faqay hebel baan la kooday hebel baan la shiray haddaad tidhaahdid waa markaad la gooni noqoto keligaa aad noqotaan baad odhanaysaa naajaytu fulaanan xagga luqa ahaan sidaasaa la yidhaahda hebel baan la faqay baad odhan waa taas weeyaan marka faqaasi asal ahaan waxa weeyaan waa shay yacni maaragtay haddausan yani uusan ahayn albir wtaqwa waa la reebay waa la reebay muminiintana waa laga reebayo fi suurat lmujaadila ayuu allah aad uga hadlaa ya ayuha aladiina aamanuu ida tanaajaytum falaa tatanaajuu bilimi wlcudwani wamacsiyati rasuul watanaajuu bilbiri wtaqwa alimu wlcudwan wamacsiyati rasuul in lagu shiraahi wa xaraam waa shayna laka reebo manhi ah weya waxaa la rabaa albir wtaqwa samafal iyo alla kacabsi wanaag in lagu dadku ay ku shiraan baa laraba shir hadduu imaanayo waa taa weeyaan sidaasaa nala ka raba leanna ilaahay wuu reebay alam tar ila aladiina nuhuu can الnajwa uma yacuuduuna lima nuhuu canhu ila aakhir alaaya waad ogtihiin aayaddaasuu kaga warramaya faqa laftiisa waxyaalaha loo reebo waxa weeye dadka muslimiintaba u dhibaa inama الnajwa min الshayطaani liyaxzuna aladiina aamanuu sooma walaysa bidaarihim shaya faqu asal ahaan wuxuu ka yimaadaaba shaydaanka ayuu ka yimaadaa faqa aan wanaagsanayn wuxuu ka yimaadaa shaydaanka xaggiisuu ka yimaadaa waxa weeyaan waxay u samaynayaanna dadka mu'miniinta inay ku dhibaan bay u faqayaan saasay munaafiqiinta iyo yuhuudda iyo ay samayn jireen ayaga dadka mu'miniinta inay murug geliyaan ayay doonayeen weeyaan marka faqa asal ahaan hadduusan albiru waltaqwa uusan ahayn waa mamnuuc waana manhiyun canhu waana lagu dambaabaya waa shay la reebay weeyaan keliya hadda aayaddan waxay ka soo reebtay saddex shay wey ilaa man amara bisadaqatin sadaqa qofka faraahi oo dad masalan ay yidhaahdaan inta gooni u faqaan laba qofood iyo ka badan ay yidhaahdaan war aan hebel waa dhibaataysan yahay meel hebel dhibkaasaa ka jiro sadaqadaas aan dadka u raadinno wanaag aan dadka farno hadday ay isfarayaan oo muslimiin ay dad dhibaataysan ama wax lamida ay wax u ururinayaan waxa weeye man amara bisadaqati inay soo gelaysaa sadaqadaas culummadu waxay leeyihiin sida raajixa ah oo daahirka waa sadaqat tatawuca loo jeeda sadaqada tatawuca wey wailaa midda kale waaba waajib wey midda sunnada ahe naafilada ah loo jeedaa oo sadaqada iska ah yaa loo jeedaa ama midda kale ee zakada waaba waajib inay kugu tahay inaad bixiso faq uma baahna war aan aan dadka waxtarno sida aan yeelno wanaaggaas markaa ka shaqaynaysaan waa khayr wey ma yani maarata ilaa man amara bisadaqatin dad sadaqa faray mooye aw macruufin ama macruuf faray macruufna waxay yidhahdaan markay culammadu fasirayaan waxaa la yidhahdaa waa lafdun caamun yashmalu jamiica anwaac albiri yashmalu jamiica anwaac albiri waa lafdi caama oo kulminayo nooc kastoo samafal ah ayuu kulmiya macruuf marka la yidhahdo waa wanaag wey wax allo wixii khayr oo biri ah ayuu kulminaya weyan sidaasaa la yidhahdaa marka acmaalulbiri dhammaanteed waa macruuf wey wanaaga khayraad fartay daacad dadka ku boorisay ixsaan baad fartay wahaakada khayr oo dhan baad fartay wax allo wixii wanaago aad samaysa macruuf weeyaan aw islaaxin bayna annaasi ama islaax bayna annaas qof faraaya mooye yacni qof faraaya mooye dad laba qofoodoo dirirsan ayaad ka dhex shaqaysay wanaag uga dhex shaqaysay inaad heshiisiiso inaad heshiisiiso labadaas qofooda muslimiinta baad ka dhex shaqaysay islaax bayna annaas waa shay aad u wanaagsan weeyaan marka isagana faqaas baad u shirteen waxaad tidhahdeen labadaa qof waa dirirsan yihiin labadaa qabiil baa dirirsan labadaa kooxood baa dirirsan aan heshiisiino markaasaad u heshiiseen aad u faqdeen faqaas waa mid khayr la wey waa mid khayr la faqaas aad faqdeen sida macruufka markaa isfaraysaan ama maarata sadaqada aad faraysoo kale ayuu la mid yahay weeyaan marka alislaax bayna almutabaayinayn waxaa loo jeedaa yacni islaaxu bayna annaaska wuxuu noqon karaa yani waxay yidhaahdaan wuxuu caam ku noqon karaa fi اdimaa'i wاlacraadi wاlamwaali yani wa fi kulli shayin yaqacu tadaaci fiihi wax alla wixii laisku sheegan karo oo idil ayuu ku dhacaya dhiig dad kala galay baad maarata islax ka dhex samaysay dad cirdigooda ku xadgudbay qaarkood qaarka kale ku xadgudbaad islaax ka dhex samaysay dad xoolo kala qaatay baad ixsaan ixsaan iyo maarata islaax ka dhex samaysay wax alla wixii yani dadka isku keenayo markay dadku isqabsadaan islaaxa aad ka dhex shaqayso ayaa lafdiga islaax la yidhahdo oo kulminaya weeyaan islaax baa la yidhahdaa marka asulxu culammadu waxay yidhahdaan asulxu sayid alaxkaam islaaxa dadka la heshiisiiyo oo la isku soo jiijiido waa shay aad iyo aad u weyn weeyaan walidaalika xadiid imaam axmed iyo bukhaari iyo muslim ay warinayaan abu daawud iyo tirmidi xadiid umu kulhuum yani umu kulhuum binti cuqba waxay leedahay nabigan waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo oranayo laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayanmii khayran aw yaquulu khayra وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما الناس إلا في ثلاثة في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث, امرأة وحديث المرأة زوجها يعني وحي لا ذهي نبي قام حكم مقلي عليه الصلاة والسلام أسوأ أرني قفك لبقفوت خير أكرا قاضي هشيسيني ومركا بين شيكو بين بو شيكو labadaa qof inuu heshiisiiye buuna beenta u sheegaya kaasoo kale kadaab lama yidhaahda buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba qofaad dirirtay iyo laba kooxaad dirirsan labadaa qofoo dirirsan haddaad mid intuu tagto tidhaahdo wallahi ninkii hebel ahaayo ku ammaanayo hebel oo ku ammaanayaan arkay maanta oo khayrkaada ka shaqaynaya wanaaggaada ka shaqaynaya oo aan jirin adaa samaystay kan kalaa u tagtay markaasaa tir war hebel oo ku ammaanayay wallahi waxaas wanaag buu kaa sheegayay oo wax jira maaha labadoodin isma arag si marka aad iskugu keentood markaa nin walbaba minta u sheegti tiraahdo labadooda markay aad isku keento asaa u heshiisiiso been lama yidhaahdo kaasoo kale ninkaa waana beenuu sheegay soo ma waxaan jirin buu abuurtay laakiin wuxuu u sameeyey labadan qofood inuu islaaxiyo kaasoo kale kadaab lama yidhaahda bay tiri rasuulka uu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin waa markuu fayanmi khayran aw yaquulu khayran wanaag markuu u qasdayo uu doonayo oo ama hadal khayra oo u jeedo ayuu oranaya walidaalika waxay tidhi ma aanan arag nebiga oo ruqseeya dadka xaaladaha ay ku sugan yihiin oo beenta ah beenta dadku ay sheegaan isagoo ruqseeya ma arag ilaa saddex saddex xaalo un baan arkay bay leedahay saddex xaalo ay dadka ku sugan yihiin baa beenta la baneeyey ta koowaad waa kuwe filxarb dagaalka markii lagu dhex jiro dagaal uu ku dhex jiro inuu maaragtay yani macrakadii uu dhex joogaa inuu cadowgiisa khiyaano oo been sheego oo been u sheegaa waa bannaan tahay saasoo kale buu saasoo kale buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam leanna xarbigaa la yidhaha alxarbu khudca ayuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dagaalka inaad cadowgaada kaga guulaysataa rabtaa waa isticmaali kartaa kadibka oo liljli xarbi aad u samaysay waa kuu bannaan tahay buu leeyahay iyo alislaaxu bayna annaas laba qofood dad dhexdood la heshiisiinayo ayadana waa sidoo kale waxaa kaloo la mid ah oo la ruqseeyey wa xadiiu rajuli imra'ata ninka markuu xaaskiisa iska sii jeedinayo oo maaragtay yani inaysan sharteeda ay kasii jeesata uu doonayo inuu waxaan jirin oo u sheego soo sharteeda iskaga sii jeediyo u dejiyo wakadalika haweentuna inay ninkeeda markay shartiisa ka baqayso inay iska sii jeediso ay waxaan jirin ay samayso been u sheegtana ayadana been lama yidhahdo sababta gurigaa kusii dhismaayo gurigaaba ku baaqi noqonayo marka saddexdaas ayuu ka reebay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka islaax bayna annaas waa shay aada u weyn wey ولذلك أي أيوة مارت حديث إمام أحمد أبو داود الترمذي ورنايا حديث أبو الدرداء أي أيوة النبي النيري عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد قال وفساد ذات البين هي الحالقة بحيري ما يدين شيئا صلاة iyo soonka iyo sadaqada shay darajo ahaan ka fadli badan ma idiin sheegaa yacni salaada aad tukanaysid soonka aad la imaanayso sadaqada aad baxsanaysaa wax ka khayr badan oo ka fadli badan ma idiin sheegaa buu yidhi markaasay saxaabada dhaheen haa noo sheeg rasuulka ilaahiyo markaasuu yidhi islaaxu daati ilbeyt laba qofood ood ka dhex shaqayso oo heshiisiiso waa taa weeyaan markaasuu yidhi wa fasaadu daati ilbeyni dadka oo la isku diraa oo laba qofood oo maarata isku fiican ood kala geyso oo isku dirtahay hiya alxaaliqatu waa maarata xaaliqa mid yani xiirta wey xaaliqada marka laleeyahay ma aha xaaliqatu shacab timahaaday xiirtaan looma jeede waa xaaliqatu diin wey diinkaada ay xiiraysaa sida timaha loo xiiroo kaleo diinkaadii iyo khayrkaadii oo dhan ay u xiiraysaa wey laba qofoodoo ka dhex shaqayso xumaan aada uga shaqayso marka islaaxu daatiilbayn waa shay aada u weyn oo maarata in laga shaqeeyo u baahan maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyay fi suurati alanfaal fattaquu allaha waaslixuu daata baynikum ayuu odhanaya wuxuu allah leeyahay fi suurati alxujuraat wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma wuxuu allah leeyahay aayadda ka dambayso inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum marka qur'aankana way ku tiro badan tahay axaadiiska nabigana way ku tiro badan tahay marka islaax bayna annaaskana haddii loo faqoo la yidhaha war dadkaas aan heshiisiino faqaas waa faq khayr leh oo ajar badan laga helayo weeyaan waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaah arrinkaas markaad samaynaysa lafteeda ikhlaasay u baahan tahay haddii ha lagaa sheega iyo hebelaa labada qofood ku guulaystay iyo labada qabiil dhexdooda hebelaa ku guulaysta ha lagu sheeg sheega iyo idaacadaha ha lagaa sheego ummaddu ha ku ammaanta hadday maqsadkaadu yahay wax ajar iyo tawaab aad ka helaysa lama arko macruuf waad samaysay ha lagaa sheego hadday tahay wax ajar aad ka helaysa lama arko sadaqaad dad faraysay haddii ha lagaa sheego ay noqoto ou riyaa soo galo wax aad ka helaysa lama arka wey arrintaas lafteed waxay u khuduucaysaa ilaahay dartii in loo sameeyo waman yafcal qofkii sameeye dalika arrimahaa saddexdaah aan soo sheegnay qofka sameeyo ibtiqaa'a mardaati illaahi alla ridihiisa doonisteeda darteedna u sameeyaa qofkaasi fa sawfa kol danbaanu utiihi siinaynaa ajran ajri baanu siinaynaa ajriga oo cadiiman weyn yacni qofka ikhlaas iyo ixtisaab sawaabta ilahay ixtisaabanaya qofka sameeyo ajri weyn baan siinaynaa walidalika qira'atu ljumhuur waxaa weeye nu'tiihi bay akhrinayaan weeyaan ama abu camar iyo xamza waxay akhriyaan bilyaa yu'tiihi ajran cadiima fasawfa kol dambe yu'tiihi allah siini ajran cadiiman ajri weyn buu siinayaa weeyaan ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق قفكي لدن اعتمه أما خلافه الرسول الرسول كالنبي الله محمد خلافه من بعد ما تبين مركي أو عضاضي دبديد له أحد كاس أو عضاضي الهدى هنونك مركي أو عضاضي دبديد قفك النبي خلافه ووليب ويتبع راعه غير سبيل المؤمنين مؤمنين تا والنبي الله محمد راعضي ودري أي مرين ودعنا هين يعني مارك الراعه ودري انتو كل يحضر ودك للراعه nuwallihi qofkaas waan u dhiibaynaa waan u wakiilanaynaa maa tawallaa wuxuu weliga ka dhigtay yaan u dhiibaynaa oo maaragtay tawallisiinayna gacanta u gelinaynaa wa nuslihi waanu gelinaynaa jahannama naarta jahannama la yidhaahdo ayaanu gelinaynaa wasaa'at way xumaatay hiya jahannamo masiiran ay marjican wa ma'wan meel loo noqdo jahannama u xumaatay weeyaan meel loo laabto oo marjic laga dhigtaa jahannama u xumaatay wey aayaddan wuxuu rabbi subxaana wa tacaala noogu sheegayaa qofka nabiyullaahi moxamed khilaafo oo marku laakiin calaa cilmin iyo camdan u khilaafo kas iyo olakac u khilaafo weeyaan waddadii dadka mu'miniinta ay mareen oo diin ahaan ay u mareenna inta ka leexdo waddo kala maraay ka inuu ilaahay subxaanau watacaala cidduu weli ka dhigtay oo shaydaanka gacanta u gelinayo adduunka intuu joogo shaydaan baa madax u noqonaya meeshuu doono geynayo aakharana naarta inuu gelayo ayuu rabbi subxaanau watacaala noogu sheegaa waman yushaaqiq rasuula almushaaqaadka waxaa la yidhahdaa almukhaalafatu walmucaadaatu ayaa la yidhaahdaa mushaqaadka waa khilaafka iyo maaragtay yani locolaytanka loo jeeda almucaadaad waa locolaytan wey marka qofkii khilaafo rasuulka oo nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam goormuu khilaafay min bacdi maa tabayana markuu cadaaday dabadeed lahu axadkaasi alhudaa hanuunka uu cadaaday yani kas ayuu u khilaafay markii xaqi u daahiray oo nebi muxamed inuu rasuul ilaahay yahay kitaabku wata kalaamullaahi uu yahay yani diinta uu wataa diinlislaam oo saxa ay tahay markuu ogaaday dabadeed sidaa u khilaafo oo ka leexday wayattabic raacay weliba haddana raaco hayra sabiili lmuminiina muminiinta wadadoodii wadada aan ahayn raaco muminiintaasi marka yaa loo jeedaa waa yani waktiguu qur-aanka soo degaya muminiintii joogtay wey oo nabiyllaahi maxamed oo madaxda u ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh waa nabigii iyo asxaabtiisii wey marka halkaas culummadu waxay ka qaadanayaan fahmiga saxaabada ridwaanullaahi calayhim inuu yahay muqadamun calaa fahmi hayrihim wayattabic hayra sabiili lmuminiina li fahmiga saxaabada diinkan ay fahmaan in laga hormarinaayo fahmi kasta oo ayaga dadkii ka soo haray ah say diinta u fahmaan koodaa la hormarinaya maxaa yeele saxaabada diinka wa ku dhaqmeen waxay istaageen goobjoog ahayn meel alle meesha aayad kusoo degtay ogyihiina ka warqabaan cilmi bay ulahayn rasuulkay la socdeenoo jihaad la galeenoo la safreenoo la joogi jireen marka ayagaa yaqaano dariiqa ay maraan waddo aan ahayn qofka marana waa ku halaagsamaya weeyaan marka wayattabic hayra sabiili lmu'miniina mu'miniintaas waa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam waddada la sheegayana wadada waxaa loo jeedaa maa kaanuu calayhi min caqiidatin wa camalin ayaa loo jeeda wax alla waxay saxaabadu ku sugnaayeen oo caqiide ah oo camal ah ayaa loo jeedaa wadada la sheegayo sabiilka waa taas weeyaan caqiidada waa inuu caqiidadii saxaabada caqiide kuu noqda camalkii saxaabada waa inuu camal kuu noqda inaadan jeebkaada wax ka samaysanin dad saxaabadii ka dambeeyey waxay bilaabeen oo saxaabada ku khilaafeenna inaadan dadka khilaafay raacine saxaabadii inaad raacdo ayay ku tusinaysaa weeyaan wayattabic raaco hayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta wadadooda waddo aan ahayn raaco walidaalika maaragtay waxaa la yidhahdaa muxuu ahaa imaamu shaafici raximahullahu ayaa waxaa aayaddan wuxuu u deliishadaa in uu ijmaacu xujo yahay taxrumu mukhaalafatahu shayga ijmaaca la yidhaahdaa yani inuu yahay shay diinka ka mid ah oo xujo ah inuu yahay ayuu u deliishadaa aayaddan ayuu imaamu shaafici istimbaaday aayaddan inuu ijmaaca xujo yahay sida kitaabka qur-aanka uu xujo u yahay sunnada nebiga ay xujo u tahay ijmaacuna inuu maaragtay oo xujo u yahay ayuu maaragtay imaam shaafic u daliishadaa walidaalika ayuu maaragtay sheekhan khafaaji la yidhaahdo wuxuu soo guurinayaa qisada uu u daliishaday imaam shaafic inay ijma- aayaddani ijmaaca ay daliil u tahay qisadaasuu soo guurinaya wuxuuna ka soo guurinaya tilmiid shaafici oo maaragtay alxaafid almusani ayuu ka soo guurinaya wey imaam shaafic ardaygiisi imaam shaafici ardaygiisii oo musani ah ayuu ka soo guurin musani baa wuxuu leeyahay kuntu cinda shaaficiyi yowman maalin baa waxaa la joogay buu yidhi imaam shaafici baan la joogay buu yidhi marka asagoo masaajidka joogo oo tiirka ustuwaanada masjidka dhexdiisa tiirarka ku yaallo ku tiirsan ayaa wuxuu yidhi fajaahu shaykhun yani fajaahu shaykhun calayhi libaasu suufin wa biyadihi casal imaamu shaafic oo derbiga ku tiirsanba waxaa u yimid nin odaya oo dharkan suufkan laga sameeyey wato gacantiisan ul ku wato ulna gacanta ku sito ayaa u yimid markuu arkay imaamu shaafic ninkan haybadda ka muuqata iyo markuu arkay fastawaa jaalisan imaam shaafic waa soo fariistay owal waa dangiigsanaayo wuu fariistay yani wuxuu leey wakaana mustanidan listuwaanatin fastawaa wasawa iyaabahu ninkaan odagaahoo yimid maaragtay oo dharkaa wato oo bakooradda wato haybadiisa markuu arkay ayuu soo fariistay dharkiisuu tootoosistay imaam shaafic ninkii waa hadlay oo sheekhii odagii baa wuxuu ku yidhi imaam shaafic isagoo la hadlay ma alxujatu fii diin illah diinka ilaahay maxaa xujo u ah buu yidhi imaam shaafic oo ii sheeg markaasuu imaam shaafic wuxuu yidhi kitaabuhu ilahay kitaabkiisaa xujo ah markaasuu yidhi wamaada maxaa kaloo ku xigoo xujo ah markaasuu yidhi sunnatu nabiyi nebigiisa sunnadiisana waa xujuu yidhi markaasuu yidhi wamaada maxaa kaloo ku xigoo xujo ah buu yidhi isagana markaasuu imaam shaafic yidhi ittifaaqu lumma ilaa ummadayda nabigoona wuxuu yidhi laa tajtamicu ummatii calaa dalaal calaa dalaala ummadayda baadi kuma kulanta buu yidhi ijmaaca saxaabadana wax walba ijmac kasta isagaa laga horumarinaya marka wuxuu yidhi yani ummadda waxay isku itifaaqdo muslimiinta waxay isku waafaqaan waa xujuu yidhi markaasuu yidhi min ayna min ayna hada min ayna hada alakhiir midkaan dambe kitaabku waan gartay sunnadiina waa gartay ka dambe xaggee ka keentay buu yidhi yani meeshaa xaggee ka keentay yani huwa fii kitaab illah ma ilahay kitaabkiisa ku jiraa buu yidhi markaa leedahay itifaaqu lumma ijmaac baa xujaa markaa ay leedahay ma kitaabku ku jira imaam shaaficu sidaa u weydiiyey imaam shaafic musani wuxuu leeyahay fatadabbara saacatan saakinan saakitan imaam shaafic markii su-aasha la weydiiyo la yidhi xaggee ka keentay ijmaaca cabbaar dhan buu aamusnaa shib buu yidhi waa aamus sheekhii baa hadlo marka wuxuu ku yidhi ajaltuka alaaata ayaamin bilayaaliyahin saddex maalmood iyo saddex habeen ayaan muddo ku siinaya soo raadi buu yidhi xujadaa keen imaam shaafic oo keen fain ji'ta biaayatin haddaad xujo la timaada buu yidhi ahlan wasahlan wailaa haddaad la imaan weyso factajil innaas dadka ka fogo bu yidhi waxaad haysa lama arke wax dambo sheegaysa male ka tag buu yidhi xujo inaa keentid baa lagaa rabo buu yidhi imaam shaafic waa tegey saddexdii maalmood maba soo bixinba saddex maalmood uu nagaado uusan guriga ka soo bixin maalinkii saddexaad ayuu soo baxay bayna duhr waalcasr duhurkii casarka maalintii saddexaad ayuu yimid masaajidkiibuu yimid musani wuxuu leeyahay markuu imaanayay waqad tagayara lownuhu imaam shaafic oo midabkiisaba isbedelay ayaa yimid buu leeyahay maaratay ilaa intaas wuxuu ku jiray baaris buu ku jiray iyo maaragtay yani uu ka shaqaynaya diintan aqoonta ilaahay uu siiyey markaasaa odagii yimid ninkii odagaa markuu yimid wuu salaamay imaam shaafic wa jalas markaasuu fariistay markaasuu yidhi xaajatii yaa shaaficiy dantii aan kaa lahaaba rabaa buu yidhi dantii aan ku weydiistay saddexdii maalmood waa dhamaatay isii buu yidhi muraadkaygii ii sheeg markaasuu yidhi nacam xaajadaadi waa kuu hayaa buu yidhi markaasuu u bilaabay acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim qaala allahu caza wajal waman yushaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira markuu aayaddaas akhriyuu yidhi lam yuslihi jahannama cala khilaafi lmu'miniin ila waitibaacuhum fardun yani hadalkaa fiiri wuxuu leeyahy imaam shaafici raximah llah wuxuu leeyahay jahannamo dadkaan ilaahay ma uunan gelinin mu'miniinta khilaafkooda markay mu'miniinta waddadooda khilaafaan jahannamo kuma uunan geynin haddaysan raacidoodu ayna farad ahayn haddaan sabiilulmu'miniin in la raaca aysan farad ahayn dadka khilaafo naar kuma galeen buu leeyahay marka ijmaaca inuu xujo yahay sidaasaan ku gartay buu yidhi odagii marka wuxuu yidhi qaala sadaqta wa qaama wadahab run baa sheegtay buu yidhi hadalkaas sax waaye markaasuu ka istaago uu ka tegey buu leeyahay hadalkaasuu ka soo guurinayaa yacni maaragtay musani ayuu ka soo naqlinaya weeyaan marka aayaddan inuu ijmaacu xujo yahay ayay culammada u deliishadaan weeyaan marka wayattabic waxaa la rabaa dariiqa saxaabada qofkii khilaafo oo waxaan waktigii saxaabada aanan diin ahayn dadka diin uga dhigaay waa marduudun calayhi bal ilaahay shaybaan buu gacanta u gelinayaa weeyaan markaasuu rabbi yidhi nuwallihi waan waan waan siinaynaa yacni nakilhu fi laakhirati ilaa maa tawallaa fi dunya ciddou adduunka weliga ka dhigtay baan u tala saaranaynaa wey nuwallihi waan u dhiibaynaa maa tawallaa wuxuu weliga ka dhigtay baan u dhiibaynaa wanuslihi waan gelinaynaa jahanamo naarta jahanamo la yidhahdaan gelinayna wasaa'at wayna xumaatay jahanamo masiiran meel loo noqdo ayay u xumaatay weeyaan baqow wuxuu leeyahay najcalhu waaliyan lima tawallahu min adalaal baadidii ou maaragtay ou yani isagu tawalliyey ayaan waali uga dhigaynaa buu leeyahay sidoo kaleetaba wuxuu leeyahay yani maaragtay waxaan ujeeda shawkani baa hadalka odhanayo wey sheekh naasir sacdi wuxuu leeyahay natrukuhu wama khtaarahu linafsihi wanukdiluhu falaa nuwafiquhu lilkhayri likownihi ra'a alxaqa wacalimahu wataraka yani waxay la midta u leeyahay nuwallihi maa tawallaa aayaddii falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum yani nuwallihi maa tawalla waxaad adiga weli ka dhigato haddii baatil aad weli ka dhigato shaydaan aad weli ka dhigato shaydaankaa laguu dhiibi waxay la mid tahay falamaa azaaquu falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum bay la mid tahay aayaddaasoo kaleeto fii suurati safi ku jirtay la mid tahay waxay la mid tahay wanuqallibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara fii suurati alancaam aayaddaasoo kale bay la mid tahay wey wanuslihi waan gelinaynaa jahanama naarta jahanamo la yidhahdaan gelinaynaa wasaa'at way xumaatay jahanamo masiiran meel loo noqdo jahanama u xumaatay weeyaan ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi allah shay-an in lala wadaajiyo ma dhaafo wey yani laa yakfiru liaxadin qofna ilaahay uma daayo an yushraka bihi inuu ilahay shirka u sameeyo wadaagsi u sameeyo cibaadadiisa yani maar sujuudiisa soonkiisa yani baryadiisa gargaar weydiisigiisa nadarkiisa yani maaragtay wixii lamidahoo dhan in ilaahay wuxuu rabbi khalqiga addoommadiisa kala goonida noqday khalqigiisa lala wadaajiyaa marna ilaahay ma cafinayo hadduu qofka sidaa isagoo ku dhex jiro oo ku dhinto weeyaan in allaha alle laa yakfiru ma dhaafo uma dhaafo liaxadin qofna uma daayo weeyaan an yushraka bihi yani in ilaahay lala wadaajiyo qofku u daynayo lama arko oo loo dembi dhaafayo shirki ilaahay ma daayo qofka hadduu shirki ku dhinto waa mukhallad fi naar naartuu ku waaraa marka shirkiga aad iskaga ilaaliyo weeyaan wayakfiru allah wuu dhaafaa maa duuna dalika wixii taa ka soo haray allah wuu u daayaa subxaanahu watacaala wayakfiru ilaahay wuu dhaafaa maa duuna dalika shirkigaa wixii ka soo haray wuu u daayaa liman yashaau cidduu doono buu u dhaafaa qofkuu doono ilaahay mashiicadiisa iyo doonistiisa ay ku dhacdo ayuu shirkigaa u daaya yani shirkiga wixii ka soo haray oo u dhaafaa weeyaan wayakfir maa duuna dalika waman yushrik billahi aayaddan qaybteeda hore waxa weeyaan sida imaam tirmidi oo fii sunanihi kusoo guurinaya can cali bni abi aalibin radi allahu canhu wuxuu leeyahay ma fi lqur'aani aayatun axabu ilaya min hadihi laaya yani qur'aanka aayadi kuma jirto yani aan la iiga jacayl badan yahay aayaddan maxaa haddaanan shirki samaynin oo gaf oo iga dhaco hadduu rabbigayga ii daynayo waxa weeye wax iiga wanaag badan lama arka buu leeyahy aad baan u jeclahay buu leeyahy waman yushrik qofkii wadaajiyo billaahi allah subxaana watacaala cibaadadiisa khalqiga kale la wadaajiya faqad dalla qofkaasi waa uu dhumay waana baadiyoobay xaqi buu ka dhumay dalaalan dhumid oo baciidan fog ayuu dhumay oo xaqa ka fog ayuu qofkaasi dhumay weeyaan yacni sawaabkuu ka fog yahay istiqaamaduu ka fog yahay qofkaasi waa dhumay walidaalika waxay mufasiriinta soo guuriyaan yani bashiir ibnu ubayriq waxaa la yidhaahdaa markii aayadahan soo degeen laxiqa bilmushrikiin makau aaday oo mushrikiintaasuu dhex galay bay dhahaan oo halkaasuu aado nafaaqiisu waa cadaystay weeyaan marka shirki inuu ku dhintay bay tusin walidaalika tucmana waxay yidhahdaan qad maata kaafiran isagoo gaala buu dhintay bay yidhahdaan nimankii munaafiqiinta aayadahan ay ku soo degay sidaasay mufasiriintu leeyihiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam